habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa fi talaadaha bisha oktoobar waa saddex sannadka laba kun iyo toddobiyo tobanka waxaanaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrirbaniya bogga v o a somaali dot com idaacadda caawana waxaa idiin haya anigu waa maxamed cabdi iyo sahre ciidle nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimona waxaa ka mid a maxkamadda sare ee galmudug oo sheegtay inay sharci tahay in xilkii laga qaado saddexda mas-uul ee ugu sarreeya maamul goboleedkaasi in xilka qaadista ku taariikhaysan bishagaalkana soo baxday baarlamaanka dowlgoboleedka galmudug ayna xilka uga qaadeen madaxweyne axmed ducaali geeli xaas ay tahay mid sharci ah in xilka qaadista ku taariikhaysan soddonka bish sagaalkana soo baxday baarlamaanka dowlgoboleedka galmudug ayna xilka uga qaadeen guddoomiyaha baarlamaanka cali gacaal casir iyo madaxweyne ku-xigeenka maxamed xaashi cabdi ay tahay mid sharci ah keena
waxaad kaloo dhegaysan doontaan wiil soomaaliya oo weerar ka geystay magaalada edmonton ee dalka kanada oo goordhow maxkamad la hor keeni doono xubintii amuuraha maraykanka doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaannu idinku haynaa idaacadda fiidnimo marka horese warkii caalamka booliiska gobolka nevada ee dalkan maraykanka ayaa weli ku guda jira baadhitaanka la xidhiidha sababta keentay in nin keliyah oo adeegsanayo hub kala duwan uu tirada dadkii ugu badnaa gudaha maraykanka ku dilo sannado badan inta la xasuusan yahay ninka weerarka geystay ayaa magaciisa lagu sheegay stephen bardag waxaana uu ahaa afar iyo lixdan jir deganaa magaalada mesket ee gobolka nevada ee dalkan maraykanka ninkan ayaa saddex iyo labaatan qori laga soo helay qolkii uu ka deganaa hoteel ku dhowaa goobta uu weerarka u geystay oo lagu caweynayay oo ku taalla magaalada las vegas iyada oo sidoo kalena sagaal iyo toban qori oo kale laga soo helay gurigii uu deganaa ilaa hadda waxaa la xaqiijiyey inay dhinteen sagaal iyo konton qof halka shan boqol iyo toddobi iyo labaatan qof oo kalena ay halkaasi ku dhaawacmeen waxaa ilaa hadda aan caddayn sababta uu ninkaasi u go'aansaday inuu weeraro xarun ay laba iyo labaatan kun oo qof ay bandhigfaneed ku daawanayeen barxadda las vegas strip halkaasi oo uu ka heesayey fanaanka jason alden
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa goordhoweyd goordhow gaadhay jasiiradda puerto rico si uu usoo qiimeeyo dhibaatada ay geystay duufaantii xooga badnayd ee maria qorshaha trump ayaa waxaa ku jira inuu la kulmo guddoomiyaha puerto rico ricardo rosello saraakiil military iyo dadkii ay duufaantu waxyeeshay waxaa sidoo kale lagu wadaa inuu la kulmo guddoomiyaha jasiiradda maraykanka ee u s virgin islands kenneth map oo sidoo kale ay deegaanadiisa ku timid ay ka mid yihiin meelaha ay duufaanku dhibaatada u geysatay madaxweyne trump ayaa dhaleecayn kala kulmay sida uu maamulkiisu uga jawaabay duufaantii xoogga badnayd ee ku dhufatay jasiiradda puerto rico taasoo keentay in korontola-aan ay noqotay jasiiradu biyuhuna ay ka go'aan sidoo kalena ay geysato khasaare dhinacyo kale leh
niman dabley ah ayaa rasaas ooda kaga qaaday xarunta ciidamada ay saldhigga ku leeyihiin oo ku dhowgegida diyaaradaha ee kashmiir qaybta ay indiya gacanta ku hayso saddex ka mida dableydii weerarkaasi soo qaaday iyo askari hindiya ayaa ku dhintay rasaastii la isweydaarsanayay saraakiisha booliiska amaba ammaanka ee dalkaasi indiyana waxay sheegeen in maleeshiyadaasi ay ku labisnaayeen dharka ciidanka islamarkaana ay wateen qoryaha gacmaha lagu qaato kuwaasi oo ay fureen si istabajoogan ah ay ugu rideen xaruntaasi ciidamadu ay leeyihiin
sida ay qoreen wargeysyo dhowr ah oo soo xiganaya ilo ku dhow maamulka madaxweyne trump dowladda maraykanka ayaa ma dowladda maraykanka ayaa ama ka codsan doonta ama amri doonta dowladda kuuba inay dhinto shaqaalaheeda ka howlgala magaalada washington wararkan ayaa yimid wax ka yar hal toddobaad kadib markii uu maraykanku yareeyey tirada shaqaalaha ee ka howlgala safaaradda uu ku leeyay magaalada havana tallaabadaasi oo ka dambeysay weerar aan la garanayn meeluu ka yimid oo lala beegsaday diblomaasiyiinta maraykanka ee dalka kuuba jooga saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa v o eda ugu jawaabtay naga warsuga maray talaadadii maanta ahayd arrinta wax ka weydiisay sida iyana laga soo xigtay wakaaladda wararka ee a p maraykanka ayaa dowladda cuuba u sheegi doona inuu hoos u dhigo boqolkiiba lixdan shaqaalaha magaalada washington jooga halka wargeyska miami herald iyo wakaaladda wararka ee reuters ay sheegeen in maamulka trump uu ku amri doono cuuba inay shaqaalaheeda saddex meelooda laba meel hoos u dhigto dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay ayaa shaqaalaha safaaradda maraykanka ee magaalada cuuba ay soo sheegeen calaamado caafimaad oo kala duwan sida maqalka oo ka tegey wareer garaadka oo hoosu dhacu ku yimid iyo hurdada oo dhibaata ka qabsatay wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka rex tillerson ayaa sheegay in baadhayaashu ay go'aamin doonaan waxa keenay dhibaatooyinkan caafimaad iyo cidda laga yaabo inay ka dambeysay
habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o e washington booliiska dalka maraykanka weli may helin raadad muujinaya wixii ku dhaliyey stephen bardock in uu oo ah ninka looga shakisan yahay in uu toogashadii ay ku dhinteen sagaal iyo kontonka qof ku dhowaad lixda boqol ee qofna ay ku dhaawacmeen ee ka dhacday magaalada las vegas sababta dhalisay madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa axaddii amray in calanka maraykanka hoos loo dhigo waxaana uu sheegay in arbacada berito uu booqan doono magaalada las vegas isagoo ku tilmaamay weerarkaasina mid xumaani ka buuxdo wariyaha v o eda salatika howg ayaa warbixintan noo diyaarisay waxaana inoo soo koobaya ismaaciil xuseen farjar stephen waxa uu saaraa dabaqa labiyo soddonaad ee hoteel ka soo horjeeda barxadda lagu qabanaya xafladda halkaas oo uu ka baxayay muyuusig codkiisu aad u sarreeyo isaga oo qolkiisa ku sugan ayuu furtay daaqadda kadibna waxa uu bilaabay in uu toogtoog dadweynaha ku sugnaa madashaas dadka ayaa markii hore qaarkood waxay u malaynayeen in codka ay maqlayaan uu yahay rashka la rido hase ahaatee markii ay ogaadeen in ay rasaas tahay ayay khalkhaleen dadweynaha goobta ku sugnaa
dadka qaar dhulka ayay ku dhacayeen qaar kalena way qaylinayeen qaarna way ordayeen waan cararayey oo cararayay xataa annagoo ordayna maanu ogayn inay rasaas ahayd dadka qaarkood ayaa hareeraha iyaga ku dhacayay toogashadan ka dhacday las vegas waxay noqotay mid ka mida kuwii ugu xumaa ee soo mara taariikhda dambe ee dalkan maraykanka taas oo u geysto hal nin madaxweyne trump iyo ku-xigeenkiisa oo ay weheliyaan xaasaskooda ayaa daqiiqad aamusnaan ah shalay ku qabtay aqalka cad ee dalkan maraykanka si ay ugu baroordiiqaan dadkii goobtaas ku nafwaayey madaxweynuhuna wuxuu amar ku bixiyey in calanka dalkan maraykanka hoos loo dhigo dadka goobtaas lagu dilay waxaa ka mid ahaa sarkaal boolisa oo aan shaqada ku jirin oo dadka ka caawinayay in ay rasaasta ka cararaan ama ay helaan meelo ay ku gabbadaan kooxda isis ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan iyaga oo tilmaamay in ninka weerarka geystay uu dhowaan qaatay diinta islaamka hase ahaatee dembibaadhayaasha gacanta ku haya kiiskan ayaa meesha ka saaray sheegashada kooxda isis iyaga oo yidhi maanaan arag ilaa hadda wax xidhiidh ah oo ka dhexeeya ninka toogashada geystay iyo wax urura oo kale
ninkan keligii ayuu weerarka fulinayay mana garan karo si looga hortagi karayay arrintan oo kale ma jiro xiriir kala dhexeeya argagixisada caalamiga ah qoyskiisa ayaa ku tilmaamay ninkani inuu ahaa maalqabeen aad u jecel khamaarka islamarkaana hooyada oo ku nool gobolka florida ee dalkan maraykanka u dira hadyado kala duwan ninkani hore wax dembi ah umuu gelin walaalkii oo lagu magacaabo eric ayaa yidhi
waxaan u jeedaa in walaalkay uu falkani sameeyey arrintaasi waxay la mid tahay isaga oona toogtay sida inuu ubadkeena dilay oo kale
weerarka ugu dambeeyey ee toogashada ah ayaa abuuray doodo la xidhiidha siyaabaha looga hortegi karo toogashooyinka dadka badani ay ku dhintaan khubarada qaarkood ayaa leh malaha waxaa habboon in shandadaha lala gelayo goobaha muhiimka ah in la baadho si aan cidina gudaha ula gelin qoryo laakiin ninka toogashada ka geystay las vegas wuxuu dadka ka tooganayay hoteel qurux badan oo ka soo horjeeda goobta xafladdu ka socotay gudoomiyaha shirkadda amniga ee global security david cats ayaa sheegay This is a different dynamic. There's nothing the venue that could, could have done to stop someone from getting a hotel room.
arrintani waa dhacdo ugub ah ma jirto sabab looga hor istaagi karayay qof deggan hoteelka tani waa dhacdadii ugu xumeyd ee suuragal noqon kari lahayd That this is the worst possible scenario.
ninka toogashada geystay ayaa da'diisa lagu sheegay afar iyo lixdan jir wuxuuna haystay ilaa labaatan qori oo kala duwan xilliga uu weerarka geysanayay
warbixintii wariyaha v o e da salatika howg ay noo diyaarisay ismaaciil farjar ayaa noo soo koobayay
fiid wanaagsan mar kala dhegeysta lamaantiib weli waxaad la socotaan v o a washington maxkamadda maamul goboleedka galmudug ayaa shaacisay inay sharci tahay xilka qaadistii saddexda mas-uul ee ugu sarreeya maamulkaasi ee kala ah madaxweyne axmed ducaale xaaf ku-xigeenkiisa maxamed xaashi carabey iyo guddoomiyaha baarlamaanka cali gacal casir maxkamadda ayaa magacowday in guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka maxamed axmed maalin uu noqdo kusimaha madaxweynaha warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaheenna cabdiwaaxid macalin isaaq maxkamadda sare ee dowlad goboleedka galmudug ayaa barbar u turtay isjiidjiidkii siyaasadeed ee ka dhex oognaa madaxweyne xaaf gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka oo barbar ah madaxweyne xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka kadib markii ay sheegtay in fadhiyadii qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka galmudug ay ku yeesheen cadaado ee xilalka looga qaadayay madaxweynaha guddoonka baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenka ay tahay sharci gudoomiyaha maxkamadda sare ee galmudug yaxyo sheekh cali maxamed oo warbaahinta kula hadlay cadaada ayaa ka waramay labadii fadhi ee xildhibaanada ay kalsooni kala laabashada ugu qabteen xubnaha sare ee galmudug ay sharciga waafajiyeen markay xaqiijisay in xildhibaano tiradoodu gaarayso konton iyo shan xildhibaan ay u fariisteen xilka qaadista madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug maxamed axmed ducaali geeli xaf ayna ku dhawaaqeen konton iyo laba xubnood xildhibaan ka qaadis halka laba ka midana ay diideen halka qof uu ka aamusay markay aragtay shirkii soddonkii bishii sagaalaad laba kun toban iyo todobadii ay yeesheen xildhibaanada baarlamaanka galmudug oo ay gaareen asagana afartan iyo sagaal xildhibaan ayna u fariisteen xilka qaadista guddoomiyaha baarlamaanka cali gacal casir iyo madaxweyne ku-xigeenka maxamed xaashi cabdi markay aragtay danta guud ee cadaaladda dowlad goboleedka galmudug iyo midnimada shacbiga dowlad goboleedka galmudug markay aragtay in guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha baarlamaanka mudane xareed cali xareed uu lumiyey xilkiisii sida ku cad qodobka sagaalaad farqadiisa koowaad xarafka c ee xeer hoosaadka baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug oo tilmaamaya afartan iyo shan cisho ka badan in aan laga maqnaan karin dowlad goboleedka galmudug markii xiirisay midnimada iyo wadajirka dowlad goboleedka galmudug iyo shacbigeeda maxkamaddu waxay go'aamisay in xilka qaadista ku taariikhaysan lix iyo labaatanka bish sagaal laba kun todoba kana soo baxday baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ayna xilka uga qaadeen madaxweyne axmed ducaali geeli xaaf ay tahay mid sharci ah labo in xilka qaadista ku taariikhaysan soddonka bishii sagaalaad laba kun todoba iyo todoba kana soo baxday baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ayna xilka uga qaadeen guddoomiyaha baarlamaanka cali gacal casir iyo madaxweyne ku-xigeenka maxamed xaashi cabdi ay tahay mid sharci ah ayana waxay ansixisay xilkiisa waayidda guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka mudane xareed cali xareed oo ka maqnaa deegaanka galmudug muddo boqol toban iyo siddeed maalmood ah sidaas ayuu isagana xilkii ku waayey waxayna xilka madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug sii haye ku noq- ku noqonaya guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka galmudug mudane maxamed axmed maalin inta laga soo dooranayo madaxweyne cusub hadalka maxkamadda sare ee galmudug ayaa imaanaya xilli khilaafka siyaasadeed ee galmudug ka jira uu gaaray heerkii ugu sarreeyey kadib markii dhinacyada ishaya ay ku adkaysteen inaanay sharci loo marin xilka qaadista lagu sameeyey hase ahaatee go-aanka guddoonka maxkamadda sare ayaa la isweydiinayaa in uu meesha ka saari doono xubnaha sare ee ishaya cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee v o a washington magaalada edmonton ee dalka kanada waxaa goordhaweyto maxkamad la soo taagay nin soomaali ah oo ku eedeysan fal argagixiso iyo dil isugu jira kadib markii boolisku ay sheegeen in ninkaasi baabuur jirhsiiyey nin booliska ka mid ah oo uu kadibna tooriyeeyey waxaa kale oo ninkaasi uu baabuurka jiirhsiiyey afar qof oo kale haddaba jamaal axmed cusmaan oo washington jooga ayaa maxkamadaasi iyo sida ay u dhacday ka waraystay wariyahayaga jaamac buulo jaamac oo haatan ku sugan magaalada edmonton
jamaal waa mahadsanta ugu horeyn waxaan taaganahay maxkamadda degmada edmonton oo ahaa meeshii uu sabtidii lasoo dhaafay shilku ka dhacay laguna eedeeyey cabdulaahi xasan shariif oo soomaali ah maxkamadda dhexdeeda ayaa saaka markii la rabay inuu dacwaddu bilaabato dacwaddaasoo ku saabsanayd in uu cabdulaahi codsado in ay dacwaddiisa banaanka ugu socoto isaga oo ku jiro gudaha isagoo dacwaddii ay weli usii socoto isagana uu banaanka joogo ayaa maxkamadda dhexdeeda waxaa loogu qabtay lawyer waxaana lawyerkaas la hadlay mid ka mid ah indheelgaradka soomaalida ee u dhalaya arrimaha soomaalida maxamuud cakood wuxuu igu wargeliyey lawyerkii asaga inay ku heshiiyeen in dacwadan dib loo dhigo si ay ugu diyaar garoobaan in maxkamadda maalin kale oo ayaga oo diyaar ah ay ugu soo noqdaan lawyerkii arrintaa wuu ka aqbalay garsoorihii ayaa laga codsaday in dib loo dhigo qareenkana waxa uu ku maqan yahay inuu ogolaasho ka soo helo cabdulaahi xasan shariif oo lagu eedeeyey dembiga marka qareenkan cabdulaahi ma isaga ayaa qabsaday mise dowladda ayaa u qabatay ma haddaad sharxaad naga siisid waxaa maxkamadda ku sugan maxamed maxamuud cakood oo soomaalida canada ay yaqaanaan oo ka mid ahaa dadkii u dhaqdhaqaaqayay dhalinyarada soomaalida ee lagu dilo dalka canada waxa uu maxamuud igu wargeliyey in ay lawyerka asaga uu la hadlay asagana uu ka codsaday in dacwada dib loogu dhigo si aan arrinta ilduuf aysan u dhicin marka ilaa hadda wax badan kama caddo laakiin maxamuud cakood ayaa aniga igu wargeliyey inuu ka codsado lawyerkaasi oo asaga qabtay wadahadalkana ay u furantahay hadda maxkamadda dhexdeeda dad badan ayaa isweydiin karaya marka haddii ninkan eedaysana ahaa isagu laga doonayo hadda in uu ogolaanshiyo uu siiyo qareenka u doodaya dabadeedna maxkamadda sidaas dib loogu dhigo haddii ay dhici weydo maxaa furan maxaase la rajaynayaa haddii ay dhici weydo waxaa u furan in kor iyo hoos maxkamadda maalin kale la isugu yimaado ama haddii waktiga uu u saamaxaya garsooraha maadaama ay dacwooyin badan hor yaalaan oo maalintii maalimihii shaqada uu ku jiro in mataqaanaa fursadaas haddaysan jirin dib loo dhiga hadday fursad jirtana dacwaddiisa la dhegaysto waxaa la filayaa codsiga cabdulaahi xasan shariif in uu garsooruhu diidi doono maadaama cabdulaahi lagu eedeynayo inuu booliiska ka cararay markii uu dhibaatada geystay marka dacwaddaasi ama way soconaysaa ama waxa uu ku qanci doonaa in looyerba loo qabtay oo looyer ay wada hadlayaan eedda maxkamadda taalle ee hadda cabdulaahi lagu eedeynayo haddaad dhegaystayaasha qaar dib u xasuusisid jamaal aada baad umahadsan tahay waxaa xusud mudan maalinimadii axaddii waxa ay booliska edmonton sheegeen in aan cabdulaahi lagu xukumin ama lagu soo eedeynin wax la xiriira argagixiso marka waxay sameeyeen oo ay ku eedeeyeen in uu sameeyey afar isku day dil iyo in uu booliska ka cararay marka ilaa hadda intaas ayuu ku eedeysan yahay wax argagixiso ah kuma jirto dacwaddiisa laakiin ciidanka r c m b da oo ayagu aan ahayn kuwa degmada laakiin kuwa dalka oo dhan sida f b i da ay maraykanka ka yihiin ayaa sheegay saakay inaysan ka saarin weli arrintaasi inay dhici karto in lagu soo eedeeyo cabdulaahi xasan shariif argagixisanimo
kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o e da jaamac buulo jaamaco isagoo ku sugan edmonton khadka telefoonka ugu waramay jaamac jamaal axmed cusmaan oo washington jooga
fiid wanaagsan markale dhegeystayaal dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in boqortooyada sacuudiga ay uga timid lacag dhan shan milyan oo dollar hadalkan ayaa waxaa sheegay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre deeqdan ayaa ka dambeysay booqashadii uu dhowaan dalkaasi ku tegay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxayna ku soo aadeysaa xili khilaafka khilaaf uu weli ka dhex taagan yahay uu weli ka taagan yahay maamul goboleedyada iyo dowladda federaalk ee soomaaliya kaasoo ka dhashay mowqifka dowladda soomaaliya iyo ka maamul goboleedyada ku aadan arrimaha khaliijka iyo qatar haddaba deeqda sacuudiga maxay uga dhigan tahay shakigii laga qabay xidhiirka dowladda iyo sacuudiga ee ku aadanaa dhexdhexaadnimada dowladda ee muranka khaliijka su-aalahaas iyo kuwo kale ayaa wariyahena jacfar kuukay u weydiiyey mursal saney agaasime ku-xigeenka macadka cilmi baadhista heritage ee fadhigiisu yahay magaalada muqdisho
waxaan isleeyahay horta waa tallaab fiican oo muhiim ah oo hore loo qaaday oo ah in la caddeeyo dowladda waxa soo gala dadkana ay ogaadaan soomaalida iyo caalamku ay ogaadaan marka waa talaab talaab fiican oo aada u wanaagsan oo lagu ammaanayo dowladda xukuumadda hadda jirta ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa iyo dowladda guud ahaanba waxaana isleeyahay soomaaliya sideeda waxay u baahan tahay dal in la maamulo oo la hogaamiyo wax sahlan ma aha dowladdan waxay u baahan tahay two billion laba billion ugu yaraan sanadkii marka horta waxa la siiyey wax weyn ma aha si haddii loo fiiriyo sina haddii loo fiiriyo waa wax soomaalida qofka hadduu baahan yahay waa almost labaatan iyo shan boqolkii oo budgetkii oo xukuumadda sanadkii ayaa la siiyey marka inay sheegaan wax lagu ammaanayo waaye oo oo oo laleeyahay waxaa bilaabatay maaragtay in la caddeeyo oo si cad loo shaqeeyo oo oo waadixa oo dadka ay wada ogyihiin dalka dowladda waxa soo galay iyo waxa waxa ka baxay deeqdan maxay saameyn ku yeelan kartaa mowqifkii dowladda soomaaliya ay iska taagtay xiisadda ama khilaafka wadamada khaliijka ee dhexdhexaadnimada ahaa kolley wixii jira waa la ogaan doonaayo oo ayagaaba soo bixi doona hadda un deeq waayaa la yidhi laakiin waxaa la ogaa waxaa sida badanba la ogyahay wax bilaash lagu bixiy adduunka ma jiraan qof wax bilaash isagaa siinaya ma jiraan culayska ay wadato faa'iidada iyo khasaarada ay wadato waa la ogaan doonaa laakiin sidaa oo qof kasta kusoo dhacaysa oo oo oo wax garta waxaa waaye waaqac hadda caalamka maraayo iyo khaasatan bariga dhexe eewaxa ka jira dadkii ishaystay qof ka mid a qofku wax siiyo waxa kusoo boodaya qofka waa un wa waa muuqataa waana la garan karaa oo ah in maarata qofkaas dantii laga leeyahay laga oofsanta lakin annaga mid aan arkayna waxaa waaye in soomaaliya naftirkeeda siyaasadeeda ay ay tahay mid hadda la dhihi karo waa mid oo ku dhisan waa cusub waaye oo adduunka waxaa jira un qofka maslaxada dalka la fiiriya dal dal dowlad maslaxa joogtay leedahay saaxiib joogta ma laha marka maslaxada dalka in la fiiriyo oo labada dhinac ishay xataa labadooda in dalka looga qaado dhaqaalo oo dalkan lagu horumariyo oo lagu dhiso wax oo lasoo dhoweyn kara waaye laakiin sideedaba wax bilaash loo bixiya ma jiro wixii ka dambeeyana kulley waa la ogaan doonaayo waa soo bixi doonta ama ayagaa laga ogaanaa dowladda soomaaliya ama sacuudiga sheegi doona maslaxda laga leeyahay ama waa la arki doonaa waxaa la arki doonaa ficilkeeda dadka qaar baa rumaysan in culayska dowladda dhexe kaga yimid maamul goboleedyada oo badankood ay ku taageereen mowqifka sacuudiga iyo imaaraadka oo lagu daray wadahadalkii sacuudiga ku dhex maray madaxda dowladda soomaaliya iyo tan sacuudiga oo ay xigtay deeqdan la sheegay in ay ififaalo u tahay in suurtagalnimada in dowladdu ay dib uga fiirsato go-aankeedii dhexda ahaa annaga waxaan rajeynaya taas inaysan dhicinoo maslaxada soomaaliya la fiiriyo dalkan dal weeye kasoo kabanaya dhibaato weyn oo burbur kasoo kabanaya marka hadda ka hor aniga dowladdan u shaqayn jiro madaxda africa madaxweyne ka mid ah wuxuu yidhi projecten waxaa wada fuliyey china iyo maraykan iyo ruushia wada fuliyey marka dad aan isku isku isku noqon karin masaalix waay marka waxaan aada u filaynaa in dowladda mowqifkeeda hore ay ku adkaysato dalkan ay ay u raadiso sida lagu kaalmeyn lahaa iyadoo xigmad ay ku jirta laakiin taas hadday dhacdo dhibaato weyn ay ku noqon doontaa qaranka soomaalida iyo soomaalinimadaba dhib weyn ay ku noqon doonta lakin soomaalida mar kasta waxay dhahaan un un af wax cuna xisho taas iyan dhacdo ma rajeynayna marka taas waa aad aad aada uguma qalbigeen kuma soo dhacaysa taas hadda waaya dowladda federaalka ah mar walba waxaa ku kaban maamul goboleedyada lacagtan ma gaaraysaa maamul goboleedyada mise waxaa dhici karta in si gaara loogu talagalay xukuumadda dhexe oo loo qoondeeyey in ay ku kabto miisaaniyaddeeda ama mashaariic kaleba annaga waxaan isleehay horta dowladda dhexe ayadaa miisaaniyadda dejisa miisaaniyaddeedana waxay ku dartay maamul goboleedyada waxay ugu dartay haba kala badnaadaane waxbay ugu dartay marka markii lacagtaas loogu daraayey waxa la hayaa lagu tashanayay tan wax ziyaada timid waaye marka haddii dib loogu noqdo miisaanada dowladda dowladda oo la dhaho miisaaniyada dowladda wa- waxbaa lagu daraya kulley maamul goboleedyada waxaan aad u rajeynaya inay wax gaari doonaan laakiin dowladda miisaaniyada dowladda dhexe budgetka dowladda waa ay ku jirtay maamul gobole- goboleedyada in in wax laga siiyo oo waxbay u qoondeen sideedaba dowladda dhexe waa aabihii waa hooyadii dalka la dhihi karaa ayadaa aaba ka ah meesha Eh, marka isma dheheenna waa qaadan doontaa ilmaheedii maamul goboleedyaduna waa ilmaheeda ayadaa mas-uuliyadda saaran tahay wixii soo kheyr soo galana inay la wadaagayso wixii dhibna ay la wa- ay la wadaagi doonaan ayaga saasaan rajeynayna marka la Eh, eego waxaan kaloo aan- marka la Ya.
eego nidaamka ay ku dhisan tahay ee dowladda federaalka deeq walba oo ay soo hesho ee xukuumadda dhexe ma ku qasban tahay inay dhexda ku dhufato oo ay maamul goboleedyadana wax gaarsiiso mise awood bay u leedahay inay tiraahdo tan waxaa iskale dowladda dhexe Een, waa waa waa wa- waxaa ah waxa saxda ah oo qofka waalidka ah in wixii uu helo uu reerka wada gaarsiiyo tan saxda ee taas waaye marka waxaan isleeyahay un, kuma qadi doonaan wixii dowladda dhexe ay ay hesho awalna budgetka loogu daray oo xukuumadda iyo eh, budgetkeedii ka mid ahaayeen midda keliya annagaan isleenahay eh, waaba sheegay ra-iisul wasaaraha wuxuu yidhi waxaan waxaa uga qabanaynaa amniga dalna sidiisaba waxaa habboon in eh, eh, markuu dhismayo wax weyn eh, eh, uu kusoo kordho Eh, waxaan rajeynaya madaxweynaha wuxuu sheegay saddex bil gudahooda in amniga wax looga eh, garsoorka wax looga qabanayo marka waxaan rajeynaya in garsoorkan ay dhisaan amniga ayagaa sheegay budgetka ay ku Eh.
qabanayaan in wax la taaban kara uu kasoo baxo ugu dambayntii dhowaantan ee turkigaba ee saldhig militari oo weyn ee ka furtay ee soomaaliya ee ciidamo fara badan oo soomaali ah baa halkaa lagu tababari doonaa ee joogitaan muuqda ayuu turkigu ku leeyahay gudaha wadanka soomaaliya dadka qaar baa aaminsan mar walba oo dhaqaaq dhinaca ee horumarinta ah uu turkigu sameeyaba in ee, qolyahan carabta ah iyaguna ay wax sameeyaan si ay isku muujiyaan ee, waanan la soconnaa in siyaasadaha ee dalalka khaliijka gaar ahaan ee, imaaraadka iyo sacuudiga iyo xulafadooda iyo tan turkigu inay isdiidan tahay Een, annaga horta eh, haddaan nahay shacabka soomaaliya turkiga abaal weyn ay- ayaan u haynaa oo waa ujeednaa wax la taaban karo waddanka ka qabtay Een, carabtana dadka soomaalida ah ee xiriir soo jireen ah kala dhexeeyey marka dowladda soomaaliya waxaa laga rabaa turkiga abaalkaas u qaadan inay gacanta ku hayso oo aysan ku abaal dhicin Een, carabtan ayadan ilaahay xoolaha siiyo soomaaliya deris kale ahna wixii yaalla inay kasoo qaado dalkeeda ku dhiso dowladda soomaaliya laga rabaa laakiin turki si meel loogu abaal dhaco ima muuqata aniga Eh, waxay ra- ayaga rabaan muhim ah waxay dowladda soomaaliya rabtaa ayaa muhim ah dowladda soomaaliya waxay gaari kartaa turkiga oo saaxiib walaal soo gudmada inay gacanta ku haysato Eh, dadka kale oo dan kalena wixii dantooda macquul oon iska hor imaanayn maslaxada dalka inay ka fushito ayadaa laga rabaa dowladda marka siyaasad waaye siyaasaddan sida loo maariya ku xiranta waana la yeeli karaan aaminsanahay saas kaasi wuxuu ahaa mursal sanay agaasime ku-xigeenka macadka cilmibaadhista heritage ee magaalada muqdisho oo khadka telefoonka ugu warramay waryahayga jacfar kukai
haatana maxamed oo aynu ku wada nasana dhinacii heesaha codka fanaanka xasan aadan samatar ayaa noo soo qabanayna
aynigeeda kumarkiyo asaageedka mudane aqusuxuka hoore aynigeeda kumarkiyo asaageedka mudane aqusuxuka hoore edebiyo asruubiyo anshaxlagu haguugiye edebiyo asruubiyo anshaxlagu haguugiye abuurtii wacnaydeen ilaahay sameeye soomaalida hayde abuurtii wacnaydeen ilaahay sameeye soomaalida hayde kaadayran eenuhuran ka awdan ceebuhuran kaadayran eenuhuran ka awdan ceebuhuran idinmala hubtaadiyo irdahaad ku nooshahay calummadu magaadho balayadu maadiyo idinmala hubtaadiyo irdahaad ku nooshahay calummadu magaadho
fiid wanaagsan mar kale dhegaystayaal weli waxaad la socotaan v o a washington qaybihii ka hadhay ee idaacaddeenna fiidnimo ayaan gudagelaynaa waxaan idinku soo maqan qodobo ay ka mid yihiin barnaamijka muraha maraykanka xubintii dooda gaabnayd iyo weliba qodobo kale marka horese warkii caalamkao kooban oo ku celisa
booliiska gobolka nevada ee dalka maraykanka ayaa weli ku guda jira baadhitaanada la xidhiidha sababta keentay in nin keliya oo adeegsanaya hub kala duwan uu tirada dadkii ugu badnaa gudaha maraykanka ku dilo sannado badan inta la xasuusan yahay ninka weerarkaasi geystay ayaa magaciisa lagu sheegay stephen badok waxaana uu ahaa afar iyo lixdan jir magaalada masketo ee gobolka nevada ee dalkan maraykanka ayaanu deganaa ninkan ayaa saddex iyo labaatan qori laga soo helay qolkii uu ka deganaa hoteelka oo ku dhowaa goobta uu weerarka u geystay ee lagu caweynayay oo ku taala magaalada las vegas iyada oo sidoo kalena sagaal iyo toban qori laga soo helay gurigii uu deganaa ilaa hadda waxaa la xaqiijiyey in ay ku dhinteen sagaal iyo konton qof halka shan boqol iyo soddon qof dad ku dhowna ay ku dhaawacmeen madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa goordhow gaadhay jasiiradda borto rico si uu usoo qiimeeyo khasaarihii ka dhashay duufaankii xoog badnaa ee maria ee halkaasi ku dhuftay qorshaha trump waxaa ku jira inuu la kulmo guddoomiyaha borto rico ricardo rosello saraakiil military iyo dadkii ay duufaantu saamaysay waxaa sidoo kale lagu wadaa inuu la kulmo guddoomiyaha jasiiradda maraykanka u s virgin islands kenneth map oo sidoo kale deegaanadiisa iyaduna duufaantu ku dhufatay
koox dabley ah oo rasaas wadata ayaa ooda kaga qaaday xarunta ciidamada ee saldhigga u ah gobolka ay indiya gacanta qaybta ay ku haysa ee kashmiir ilaa hadda waxaa la xaqiijiyey in saddex ka mida dableydii weerarkaasi soo qaaday iyo askari hindiyihi ay ku dhinteen rasaastii halkaasi la isku weydaarsanayay saldhiggaasi ayaa ku yaala xuduudka la wadaago ee gobolkaasi kashmiir iyadoo ay sheegeen ciidamada ammaanka ee dalka indiyana in ragga weerarkaasi soo qaaday ay ku labisnaayeen ciidamada ilaa haddana lama xaqiijin cidda ay si rasmiya uga tirsanaayeen kooxdaasi saldhigan ayaa la sheegay in laga ilaaliyo xuduudahaasi wadaagga ah iyo weliba gegida diyaaradaha ee halkaasi ku dhow fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaa inoo haya maxamed cabdi xasan sandheere
inti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa maanta booqday jasiiradda buertorico taasoo toddobaadkii dhowaa ay si xun u burburisay duufaanta mariya khasaaraha ayaa ilaa iyo hadda la sheegay inuu ka badan yahay siddeetan iyo shan bilyan oo dollar duufaanta mariya ee jasiiradda bortorico ku dhufatay waxaa ka horreeyey laba duufaan oo kale oo ku kala dhuftay gobollada texas iyo florida haddaba isbarbardhigga wax ka qabashada duufaanadii hore iyo ta bortorico ayaa dood badan ka dhalisay maraykanka gudihiisa madaxweyne trump ayaa hore u sheegay inuu jasiiradda maanta booqanayo waxaana uu in badan ku celceliyey in dadaalka wax lagaga qabanayaa uu mid wanaagsan yahay in hawl waxqabad wanaagsani ay socoto waxaa madaxweynaha ku raacay siihayaha xogeyaha arrimaha gudaha maraykanka elyan duke taasoo sheegtay in dadaalku uu yahay war qurux badan hase yeeshee waxaa hadalkaasi si cadho leh uga jawaabay duqa magaalada san juan oo ah magaalo madaxda bortorico waraysi ay c n n ta siisay ayay carmen cruz ku sheegtay wax ka duwan waxa madaxweynaha iyo xogeyihiisa arrimaha guduhu ay sheegeen
taasi maaha wax qurux badan oo laga sheekaynayo waa arrinta dad dhimanaya waa sheeko ku saabsan wax u dhexeeya geeri iyo nolol haddaba jasiiraddan ay dooddeedu taagan tahay xaggee ayay maraykanka kaga taallaa gobolkee ayay ka tirsan tahay dadka degganise waa dad nooceeya su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaan weydiiyey cabdirashiid axmed oo xidhiirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada minneapolis ee gobolka minnesota cabdirashiid waxaa marka hore sharaxaad kooban ka bixinaya jasiiraddan waa mahadsan tahay sandere jasiiradda la yidhaahdo borto rico waa jasiirad yar oo ku taalla waqooyi bari badda carabianka maraykanka population ahaan waxaa ku nool ilaa saddex milyan iyo bar qiyaas ahaan ku dhadhowaad areada dhulka jasiiradaas waa sagaal kun boqol iyo afar kilomitr oo square dhaqaalahoo kale g b d gooda waa boqol shan iyo labaatan milyan sideed boqol iyo lixdan iyo kow bilyan oo dollar marka marka la isku daro qowmiyadaha ama deegaanka rayska boqolkiiba ku dhadhowaad toddobaatan iyo shan waa cadaan ilaa saddex iyo toban saddex iyo toban iyo bar waa madow inta kasoo hartayna waxay isugu jiraan qowmiyado kale oo tiro badan waan gartay haddaan eegno dhinaca abtirsiga siyaasadda maraykanka maraykan waxaan ognahay inuu ay ka jiraan konton gobol xagee kaga jirtaa bortorico borto rico kama mid ahaa kontonka gobolo ee maraykanka midda koowaad borto rico waxay ka mid tahay xuduudda maraykanka iyadoo xuduudda maraykanka ka mid oo dhulka maraykanka u taliya ka mid ah oo congresska iyo madaxweynaha maraykankaba sharciyan u hoos taga haddanana kama mid aha kontonka gobol ee maraykanka taariikh ahaan haddii wax yar horay aan dhegeystayaasha ugu sharaxno bortorica markii ugu horeysay kun afar boqol sagaashan iyo saddexdii christopher colombosa soo helay intii ka dambeysay isku dhacyo badan oo franci faransa iyo dutchka iyo britishka iyo meelahaas kaga imaanayay baafaro kulul ku hayay laakiin kun sideed boqol sagaashan iyo sideedii heshiiskii paris buu maraykanku kula soo wareegay waa macnaha dagaalkii maraykanka iyo sbanishka kadib xilligaas heshiiskii treaty of paris buu maraykanku kula soo wareegay ilaa iyo intii ka dambeysayna maraykankaa maamulayay laakiin kama mid ahan kontonka gobol oo maraykanka kama mid ahan sharci sharciyan dadkeedu waa dad maraykana oo dhalasho ahaan saddexdaa milyan iyo barkaa ku noolba waa dad maraykana oo sida xuquuqda dadka maraykanka ay leeyihiin oo kale leh u safri kara kasoo safri kara baasaboorka maraykanka ku safri kara laakiin dhibaatada jirta waxay tahay xagga siyaasadda marka la eego congresska maraykankana waxba kuma laha umana codeeyaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkana uma codeeyaan waan gartay marka intaan dhinaca siyaasadda aad kaaga sii weydiinin luuqaday ku hadlaan
luuqadda ugu muhiimsan oo lagu hadlo waa labada luuqadood oo sbanishka iyo englishka labadaas luuqadooda lagu hadlaa maadaama afar qarni oo isku xigta sbanishka uu jasiiradaas guumaysanayay dhaqan ahaan luuqad ahaan xataa muuqaal ahaan dhismo ahaan waxyaabahaas oo dhan saameyn weyn ku yeeshay marka ingiriiska iyo sbanishka weliba sbanishka iyo ingiriiska saasay u kala horeeyaan labadaas luuqadooda looga hadlaa waan gartay marka dhinacii siyaasadda hadda aad diiro taabatay haddaan kaa weydiiyo siday u codeeyaan ama haddaan si kale u dhigo xafiis noocu doono ahaadee ma codeeyaan dadka reer bortorico dadka reer bortorico way codeeyaan laakiin waxay u codeeyaan congresska maraykanka ayaa wuxuu sameeyey sharci u ogolaanaya inay doortaan governor ama waxaa waye guddoomiye gobol guddoomiyahaas gobol baa technically u maamula waxaa waye jasiiradda bortorico u maamula magaalooyinka caadiga iyo waxaas oo dhan waxay kala mid yihiin sida istiidyada maraykanka oo kaleeto ay isku maamulaan laakiin meesha dhibka ugu weyn uu ka jiro waxay tahay waddankii maraykanka oo ay hoos imaanayeen oo congresska maraykanka macnaha sharci walba uu dejiyo saameyn uu ku yeelanayay maraykanka madaxweynihiisa iyo waxaa waaye madaxweyne ku-xigeenkiisa sharciyadooda ay saameyn ku yeelanayeen bayna xaq u lahayn inay doortaan taasna waxay sababtay in mar walba go-aamada la gaaro oo ayaga ku saabsan ay noqdaan go-aamo dadkii loo gaarayay go-aamadaas ayna wax saameyna ku lahayn waan gartay ma ka doodaan arrintaasoo inay xuquuq codayna ay helaan ma ma ka hadlaan si si aaday uga hadlaan labada kun iyo labiiyo tobankii waxaa jirtay referendum ay kaga macnaha aayahooda ku saabsanaa sababta oo kuma qanacsana sida ay yihiin inay maraykanka ka mid ahaadaan haddanana cod ayna ku lahayn arrintaas kuma qanacsana marka labada kun labiiyo tobankii referendumkii dhacay boqolkiiba konton iyo afar waxay muujiyeen staraska ama xaaladda ay hadda ku sugan tahay oo maraykanka xiriirka ay la leeyihiin inayna ku qanacsanayn ay u baahan yihiin inay maraykanka si toosa uga mid noqdaan ama ay ka baxaan sidoo kale labada kun iyo toddobiiyo tobankan hadda aan ku jirno horaantiisii sidoo kale ayada laftirkeeda waxaa dhacday macnaha dadku inay si aada u muujiyeen inay taageersan yihiin inay ama maraykanka ka mid noqdaan ama wadan wadan madax banaan oo iskiisu madax banaan oo go-aanadiisa gaara ay noqdaan marka arrintaas aaday uga doodaan ugana hadlaan waan gartay dabcan dhinaca miisaaniyadda iyo dowladda maraykanka ay ka mid yihiin hadda duufaan baa ka dhacay si xun bay jasiiraddu u burburtay cabasho badan baa jirtay oo gaar ahaan duqa magaalada san juan gabadha leeda carmen oo ah dabcan magaalada caasimadda ah gabadha u ah duqa magaalada aad bay isu afdhaafeen iyadiiyo madaxweyne donald trump marka ka gaabintan haddiiba ay jirto sida ay duqa magaalada ku doodeyso ma la odhan karaa waa inta ka dhiman aqoonsiga siyaasadeed ee borto rico uu dowladda maraykanka u hayso waa waa wa wa waa ku saxan tahay marka la fiiriyo dadkan tabasho badan bay qabeen oo xataa tabashooyinka ugu waaweyn waxaa ka mid ahaa in jasiiradan borto rico dayn badan lagu leeyahay oo ilaa toddobaatan bilyan oo dollar macnaha daynta lagu leeyahay ay gaarayso sharciga maraykankana markii gobollo ama magaalooyin ay musallafaan ama ay shiidaan waxaa usoo gurmada ama stateyadii ama haddii statekii uu yahay federal governmentigii marka dowladda maraykanka congresska iyo xafiiska madaxweynaha white houseka intaba sidii la rabay ugumayna gurman in wada in macnaha jasiiradaas ay ka caawiyaan dhaqaalo la-aan macnaha crisiskaas dhaqaaloo ku dhacay inay gacan ka geystaan ayadoo arrintaas ay jirto oy dareemayeen because inayna cod ku lahayn washington in dhibkaasu usoo gaarayo baa haddanana duufaamahan iyo arrintan imaaday arrintan timid sida dowladda federaalka ay ugu jawaabtay ayna ku qanacsanayn inta badan dadka maraykanka ah ee bortareega ku nool ayadoo weliba gabadha meeyarada ah sida hadda hadalkaaga u sheegtay markay arrintaa ka hadashay oo weliba dalbatay in loo soo gurmado madaxweynihii dhammaa ee waddanka maraykanka uu twitter u isticmaalay inuu ayadii kaga daba qaato oo waxa waaye uu ku aflagaadeeyo ilaa heer uu ku dhaho dimuqraadigaa soo diray laakiin shaqo fiicanaan meesha ka
dhegaystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankoon maanta kaga hadalnay dhaleecayn loo jeediyey maamulka madaxweyne trump oo ku saabsan wax ka qabadka dhibaatadii ay keentay duufaanta mariya ee ku dhufatay jasiiradda borto rico intaynu barnaamij kan oo kale ah mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaysta idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo inala socodsiinayey barnaamijkaasi amuuraha maraykanka halkaad naga dhegaysanaysaan waa v o a washington haatana kusoo dhowaada xubintii dooda gaaban iyo xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada doodii gaabnayd dooddeenna maanta waxa ay ku saabsan tahay isbeddelka ku yimid nolosha cusub innagoo isbarbardhigayna tii hore iyo tan casriga ah sida aynu ka wada warqabno dhegaystayaal nolosha waxaa ku yimid isbeddello fara badan waxaana tusaale inoogu filan saamaynta ay teknolojiyaddu ku yeelatay nolosha casriga ah haddaba dhowaan ayaa koox abwaana ah waxay isweydaarsadeen silsilad la magac baxday tooshle ama tiriigle oo ah magac loo yaqaano mid ka mid ah telefoonnadii hore ee gacanta kaasi oo la isticmaali jiray ka hor intaannu soo bixin telefoonka cusub ee iphone-ka iyo weliba samsung iyo noocyada kale la mid a silsiladan ayaa waxaa bilaabay zakariya xuseen quule oo ah suxufi soomaaliyeed oo ka howlgala boqortooyada sacuudiga isagoo ammaanay telefoonnadii hore islamarkaana dhaliilay kuwa cusub waxaa sidoo kale doodda ka qayb qaadanaysa roodo xaaji axmed miisaan oo ah abwaanad ku nool dalkan maraykanka oo iyadu difaacaysa nolosha casriga iyo weliba telefoonnada cusub waxaanan ugu horreyn weydiiyey zakariya xuseen quule bal inuu noo faahfaahiyo sababta uu ku doortay telefoonnadii hore iyo weliba noloshii hore horta kolley labaduba de waa laba nololood laakiin mid walba calaamadaheedii iyo ma garanaysaa sumadeeda gaarka ah bay wadataa maxay ku kala wanaagsan yihiin marka la idhaha waa su-aal adag runtii laakiinse haddii aan jawaabta sarrifo de noloshii hore nolol naxariis iyo wada xidhiidh ruuxaaniga ku dhisan bay ahayd dadka iyo ehelka iyo qaraabada iyo ma garanaysaa bulshada guud ahaaneed aad bay isaga warhayn jireen tan iminkana inkastoo ka xidhiidh badatay haddana waxaad moodaa in dandankii iyo nahdii iyo barakadii aanan sidii hore ahayn taasi markaa waxay kalifaysaa inaan diiradda saaro saamaynta taban ee warbaahinta bulshadu ay ummadda ku leedahay saameyntaasi way noocyo badan tahay mid qoys baa jirta waxaa jirta mid tarbiyadii caruurta iyo waxbarashadii ah waxaa jirta tusaal ahaan saameyn dhinaca bulshada ah waa tahay sakri waad mahadsan tahay faahfaahinta waan usoo noqon doonaa aan siiyo fursadda roda aad baad u mahadsan tahay waxa weeyaan noloshan horta asalkeeda ayaa isdaba joog ah oo wareegto ah nolosha baa jiraan ah ma ogtahay waxaa lasoo maray dee boqol adduun ayaa rogmaday oo lasoo maray oo lasoo dhaafay adduunyada dee wax u kordha mooyaane wax ka dhacaa ma jiro xumaan iyo samaan labada dhinacbaba technologigan cusub ee markaa imika yimiday dee anigu waxaan ku tilmaamaa seef laba af leh dhinacna faa'iidadeedii leh dhinacna khasaaraheedii leh anigoo qolooyinkii technologiga taabacsanaa baan ahay oo maaragtay u doonayo xagga technologiga waxaan si odhan karaaba simply waxa maantadan saddexdeenan isku keenhayaa dee waa technology waad mahadsantahay roda sakariya haddii aan silsiladaasi tooshilaha aad u bixiseen kusoo noqono maxaad ku taageertay adigu telefoonka hore ee tooshilaha horta munaasabadaas iyada ahayd de kolley waxay ahayd munaasabad kabtan wadaag naga dhexeeya aniga iyo dhowr agwaan oo kale roodaba kamid tahay ayay horta u ahayd asaas iyo bilow hase yeeshee maalintaa doodaydu waxa ay ku timid intaan warbaahintan bulshada iyo de tii kale ee noloshayda caadiga kamid ahayd shaqadaydiiba intaan ku daalay ayaan isliniyo waxaan waaba tacabay teleefonkii hore ee dhagaxa ahaa ee ma garanaysaa dee cid kastana lagala xidhiidhi jiray mashquulnimo badanna aan lahayn haddaad kaa iskaba raadsatid maxaa dhici lahaa baan isweydiiyey dabadeedna waaban ku dhaqaaqay oo suuqaan tegey wax badan baan raadiyey markaa mid baan toban dollar ku helay kii aan soo gatay baan intaan sawiray facebookayga ama bartii dadka kala xidhiidhay baan soo saaray dabadeedna in yar baan kusoo hoos qoray maalintaa dabadeedna dee dood suugaaneed oo aan laguba talagelin oo iska gobolka fuula ayaa halkii ka bilaabantay tusaale ahaanta haddii aan bilaabo halkii ka bilaabantay waxay ka bilaabmaysay in la tuuray iphone galaaxigii tacbaan yahay blackberry laga tegey falku wuu ogsoon yahay tiri iyo tan loo nugo taajkiisi loo celi waxaan uga socdaa taa telefoon gacmeedkii toban layga siiyo taariikh sacweyn iyo isgaadsiinta yare iyo tusaaliyo hormoodow salaantuusanigaho marka xiga tixiyahaas saddex gacban weeyaan wala tan iyo waagii laga baxay tireeglaha technology xumahani waktigii u turi waa laga taransan waa guul dadaal iyo tubtiisii tacliin laga dhawaaray waxaan uga socdaa taa tiraad duug ah baa tidhi wakti lumis ma taajiro hadalkaaba geli waa haddii aan tusaaliyo lagu tiirin iyool sugan afarkaata iyo wow ka dhigtiirkii maansada duduc kalena waxau yahay telefoon gacmeedkii toban layga siiyo midkii baraka taamiyo tusan laga dhexlay jiraa noqo hawlkar taag badan inta aad tilmaaniyo tabar guud wadaagtaan taar awliyaadow sidii sheekh rinta ulane tirtirfaha ka dheere halkaasay ka bilaabmaysa markaa waad waad mahadsantahay waaya rooda waxaad kusoo birtay markaa silsiladaasi adigoo taageeraya telefoonada casriga maxaad ku taageertay maxaase aad kaga qayb gashay sidii saki kugu sheegaan aada u kabtamaa silsilado horena way noo horreeyeen laakiin tani markii ay laba cisho socotay sakariya isoo isoo abaaro igu yidhi waa lagu raadinayay meeshiisii baan galay waan arkay markaasaan anigu intii yareedaan ugu horreeyey dee aan ugu jawaabay inkastoon technologyga markaa u galayo waxaan in yar baan aniguna markaa uga soo jawaabay dee jawaabtii aan soo raaciyey markaasaan idhi sakariyo marka aad tusaaliyo bilowdaan taalaydana taag baa la fidiyaa taaggaasi oo ah waxyaalaha imka technologyga ku cusub taag baa la fidiyaa tolka loogu yeedhaa tacadigu muxuu yahay hoorta aad ka tebiseen taa markii la iiga soo jawaabay ayaan haddana technologygii aan u galoon aniguna isiri dee daafac aniguna markaasi kariye waxaan ugu jawaabay inkasta oo ah silsiladani socotay labaatan cisho taariikhdan eegay octoobar koob iyo tobankeedii ilaa sideed iyo labaatankeedii bay socotay waxaan idhi antis qaada aniguna tumaati intii dhiman intii aan tabaayeen islahaa kusoo tuur maxamuud ayaa tolay tilmaan kale aan raacshee tareeglaha raqiiska sawtii la tuuree technology cajiibiyo loo tallaabay iphone adigoonan taabanin oon tuujin meelnaba hadalkaad ku tuurtaba sawka kuu taxgeliye kuu tilmaama reebaha kuu tilmaama reeraha hadda waa g b s oo garo haddii aad tufayso iyo kala talowdana isagoonan talax gadin sunka weli ku taabaca tareeglaha laftiisana anigoon ku talax tegin toosh fiican weeyaan bilowgii technology ay yeeshee tabaha kale twitterka cajiibka ee taran lagu yaqaaniyo facebook facebookan kaamkee isku keentolaayiyo snaab jaagta yalahoo sawirada sawiradiisu taa iyo ka horeeya telefoon soo inaga ku toosnee la tisqaadla waayaha intaan hadal talaarixin technology nin haystaa talin kare adduunkee toosliya triiglow ha igu celin tabtii hore qarnigii tobnaad iyo timirtii casayd iyo badownimo tabteed iyo waxaan tuuray waa hore aniguna halkaasaan ugu jawaabay waa tahay sakriya markaa maxaad ku jawaabtay horta jawaabuhu aad bay u badan yihiin waxaa kaloo xusud mudan xuseen ow waxaa xusud mudan akhyaar suugaanta ku xeel dheer oo aada ugu fogaatay baa nagala qaybgelaysa marka jawaabtii aan rodan markaas siiyey ayaan soo qaadan karaa laakiinse dee waa aada u badan tahay silsiladu aan u jawaaba roodo anigoo xaal marinaya kana xaal marinaya habsaankii dhacay ama ogeysiis la-aantii ay ka cabatay dariig rooda miisaan waan qaatay taladii qaladkaygii waan tiray xaal iyo turxaan bixin toban iyo kun jeer hoo taalay goortii loo kaco calankaa la taagaa tolkaa loogu yeedhaa sixda lagu wargeliyaa balse tuduc kalaa yidhi tukashada salaadaba sahwi baa mar taabto tirsigeeda lumiye tasbiix yaan la moogaan afartaa anaad tahay tidcayoo salka u dhigay abwaan toosle weeyaan tolow yaa ugabac dhigi abshir ow kaxigaho abshir marka waa nin injineer ah degan dalka qatar sugaantana daneeya tuduc kooban buu kaga qayb qaatay oo aniga si toosa ila soo hadlay uu leeyahay halkan kuma hayo laakiin waxau yidhi adigoo warfaafinta ka shaqeeya ama weriye ah siday ku dhacday inaad qalabkii warbaahinta cusbaa dagaal aad kaga wartimaad markaa tii baan uga jawaabayey abshirow tixigaho tifabtiro wareed iyo tooshle isma diidaan technology xumahani waxba nooma tarin oo dandan male tarjamadii google baa tashwiish iyo nagu furay tu aan jirin hadday tarantay beentii oo twitter loo galay telefoonka iphone tacliinley waxbaratiyo dhaqankiiyo tarbiyadiyo jidka toosan ba u daran midowgiiyo tolnimadii tafaraaruq baa xigi waxaan uga socdaataa toddobaatan ruux jira ciduu kelidii taaga ilbaxnimo tafaafulan iyo waali tababaran warin leen tan oo kale da'yartaa tahriibte ka hayaantay temi taswiir been abuura talyaaniga iyo norway looga soo turjumayo twitter iyo facebook tangiyo wax baasiyo jim baa daasada u tumay marka waa jawaab kooban oo dhowr qof ku socotay laakiin se silsiladu dee way fara badan tahay
intaasna dhegaystayaal waxaa inoogu idil dooddii gaabnayd oo ay nagala qayb qaadanayeen sakariya xuseen kuule oo ku sugan dalka sacuudiga iyo rooda xaaji axmed miisaan oo ku sugan dalkan maraykanka tanii kulanti dambe waxaad in leenahay sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay xuseen barraa aadana nala socodsiinayey xubintaasi doodda gaaban halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a washington dhegaystayaal qofkii ay seegaan waraysyada warbixinada iyo wararkaanu kasii daynay idaacadayada waxay dib uga bogan karayaan iyagoo booqda websaytekeena v o a somaly com haatana dhinacii heesaha waa heesta muna iyo fanaanka jooqle
waa hagaag heestaasi muna iyo codka fanaankaasi cabdishire jaamac jooqleh ayaannu ku soo gebgabaynayna idaacaddeenii fiidnimo intaynu mar kala kulmayno waxaanu dhankayga idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo